habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa fiidnimo talaadaha bisha sebtembar ee sannadka labakuniyo koobiyo labaatankuna waa koobiyo labaatan waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay horseed ayaan ka ahaan doonnaa dhammaan caqabadaha wakhtigan haddii uu yahay covid isbeddelka cimilada amniga iyo nabadda xurmadda iyo xuquuqda aadamaha laakiin kelidii duul ma noqon doonno wadajir ayaan horseed uga noqon doonaa annaga iyo kuwaan isbahaysiga iyo iskaashi galeennahay ayuu yidhi waxaad sidoo kale idaacaddayada caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah waxay ugu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara biniaadamku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunbadnay geerideeda waayo toddoba caruura gabar haysata oo dhallinyaro ah oo wax baratay oo ee ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa marka horese warkii caalamka madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada new york ee dalka maraykanka oo ah xarunta qaramada midoobay madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin qaar kalena dhinaca fogan aragga ay ka soo galeen markii u horreysay ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka covid xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteresh ayaa furay kulanka kaasoo ay ka qaybgalayaan madax sarsare oo wadamada dunida ah kuwaasoo ah boqol sagaal iyo saddex wadan waa boqol iyo saddex iyo sagaashan wadan tiro ka badan boqol hogaamiye ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo laba sannadood oo xanuunka covid sagaal iyo toban dartii ay maqnaayeen hase yeeshee iyadoo weli xanuunku uu dunida kasii jiro ayaa waxaa la sii daayey lixdan khudbadood oo horey loosii duubay guteresh ayaa yidhi god ayaan qarka u saarannahay dhinaca khaldanna waanu soconnaa halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo duniduna waa inay hurdada ka toostaa hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey warbixin arrintaas ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan dhinaca iyo dalka ingiriiskana booliiska ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen saddex qof oo ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii neerfaha ee sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii lagu qaaday basaas hore oo ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka england dacwad oogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan caddaymo ku filan oo lagu soo oogi karo denis sergef oo la magac baxay sergey verofof oo ku saabsan shirqool dil iskuday dil haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jidhka ah sida laga soo xigtay scotland yard booliiskii basaaskii hore ruushka sergey skrepol iyo gabadhiisa yulia ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesho ah bishii march ee sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii magaalada salisbury ee dalka ingiriiska mas-uuliyiin ingiriisa oo ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxa laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda ruushka ka tirsan moscow ayaa si kulol u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey qoyska reer scribble ayaa ka badbaday laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweeney british ah waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan dhinacaas iyo dalka canadana ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyadii uu ka rabay codbixintaasi taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafa ee coronavirus dad badan oo reer kanada ayaa arrintaasi u arkay inaan loo baahnayn trudow waxa uu galay doorashadii isniinta isagoo hogaaminaya xukuumad aan halis ugu jirin in la rido laakiin waxa uu rajeynayay in dadka reer kanada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada isagoo musiibada xanuunka covid u maareeyey si ka wanaagsan sida hogaamiyaal kale oo badan fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda maraykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay ka gasho xasaradaha dunida balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iskaashiga caalamka waxa uu sheegay in maraykanku aana caqabad adduunka kelidiis ka hortegi karin balse uu iskaashi la samayn doono wadamada kale ee caalamka khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanna inooga daariyey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan iyadoo ay ahayd markii ugu horraysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah ayuu jo biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida isagooo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee covid iyo dadka badan ee uu cudurku ku dilay daafaha caalamka wuxuuna yidhi waxa aan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wada inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka taasi oo saamayn ku yeelatay jiritaankeenna waxaan u barooranaynaa in ka badan afar dhibic shan milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta dhimasho kasta waa qalbijab shakhsiyadeed ayuu yidhi biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta covid meel walba iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarinno musiibada soo socota maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale mise waxa aan ku guuldarraysan doonnaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aanu haysanno iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan madaxweynaha maraykanka ayaa ka hadlay kaalinta maraykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka covid isagoo sheegay in ilaa iyo boqol dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah covid kaasi oo dowladda maraykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah biden ayaa sheegay in dunidu ay ku khasban tahay inay u wada shaqayso si aan horay loo arag si loo xakameeyo covid waxa uuna yidhi ammaankeenna barwaaqadeenna iyo xorriyaddeennu aad bay isugu xiran yihiin waxaa kale oo uu xusay in maraykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah gaar ahaana kan qaramada midoobay biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee maraykanka lagu qaaday sebtembar koob iyo toban labada kun iyo kowdii isaga oo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah oo uusan maraykanku ku jirin dagaal ka socda meelo ka mid a caalamka waxaana uu sheegay in awoodda maraykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba sidii ay ahayd labada kun iyo kowdii ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka biden ayaa soo hadal qaaday kabixistii ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan isagoo sheegay in maraykanku uu doonayo inuu u wacdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda waxaana uu yidhi si aan danaha dadkeenna u gaarno waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale waxaan soo afjarnay labaatan sano oo colaad ah oo ka jirtay afghanistan innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarka yaga horumarineed si aan u maalgelinno habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka ayuu yidhi dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday laba arrin oo muhiima tan koowaad waa in maraykanka iyo shanta quwadood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka iiraan tan labaadna waa in maraykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga israa'el ay haddana aaminsan yihiin in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta biden ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo ka mid ah caalamka gaar ahaana dagaalka yemen iyo kan etoobiya waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunnayari baahsan islamarkaasina ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan khudbadda biden ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasadii madaxweynihii isaga xilka kaga horeeyey ee maraykanka ee donald trump shirkan golaha guud ee qaramada midoobe ee sanadkiiba mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban dal oo kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah biden ayaa isniintii u duulay magaalada new york si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qaybgalayaan ilaa boqol hogaamiyaasha dunida ah kana dhacaya xarunta qaramada midoobay ee magaaladaasi
aad iyo aad buu mahadsan yahy maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey iyadoo dunida haddaba laga xusayo maalinta nabadda ayaa magaalada muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada soomaaliyeed gaar ahaan adeegsiga suugaanta ee dhinaca nabadda dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a saara cabdi xaaji oo ah gabadh soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka kanada wariyaha v o ed ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa ka horeysay tartanka iyo luuqadda soomaaliga walaal waxaan ka imaaday kanada khaasatan magaalada toronto waa meeshaan ku dhashay kusoo koray iskool iyo jaamacadna kusoo dhigtay kanadaad ku dhalatay afka soomaaligana si fiican baad ugu hadashaa sidee kugu suura gashay waxay igu suura gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luuqadda barto anigoo kanada joogo waxaa waaye soomaaligana waan ku hadli jiray laakiin markii aan muqdisho imaada waxaan dareemay in xoogaa soomaaligayga uusa fiicnayn uusa nadiif ahayn marka muddo waqti dheera waxaan geliyey in soomaaligayga aan iska saxo muddo intee leeg baad gelisay ood halkan joogto soomaaliga hadda ani waxaan joogaa lix sano laakiin waxaan tii ugu qayb galay seminaar oo arrimo dhalinyaro looga hadlaayo kabacdi waxaa lahay khudba soo jeediya sidii ani waxaan diyaarsaday khudbad oo af ingiriiskaan ku qoray laakiinse dadkii meesha joogaa waxay dhaheen lagu soo jeediyo luuqada af soomaaliga marka xoogaa waan ka cabsooday anina wiil kale ila socday waa iska tegayba wiilka kale laakiin aniga waxaan isku dhiirgeliyey inaan maxaan lehay aan kana cabsoonin luuqadeyda waayo waa luuqadeydii inaan barto waa qasab marka inaan soo laabto tookada dambena aan soomaaliya kusoo jeediyo khudbadeyda
ma dhacdo way dhacday dhowr meelaana ugu qudbeeya af soomaaliga haddana waxaan inta badan sameeya xataa inaan fasiro af soomaaliga iyo ingiriiska inaan kala fasiro waxaan isku dhiirgeliyay haddana in aan maansooyin af soomaaliga aan sameeyo marka midkii hadda aan soo jeedinayn oo kale hoyga maansada caqabadihii kuugu waaweyn ama culaysyadii ad la kulanta inaad gabaydood afkii barato qorto ku gabaydaahay maxay ahayd caqabadaha badan horta waxaa waaye dhawaaqa dhawaaqa aad markii la fiiriyo markii la gabyaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlayso af soomaaliga kale marka qaarkoodna waa adag yihiin marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku lalaabto ku celceliyo si aan xadhooti dhawaaqiisa ama aysa iga qaldamin marka runtii alxamdulilah waqti badanaan geliyay haddana waxaa waaye caqabad iguma aha caqabadihii hore i hortaagnaan waa
inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay dabcan inaad af soomaaliga barato qorto laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay
aniga oo yaraa weligay waxaan qori jiray gabeeye yaryara laakiin luuqadda af ingiriiskaan ku qori jiray tartamaha oo dibadda yani iskoolka iyo meelahaasi waan ka qayb geli jiray kaalinta koowaad aan kasoo bixi jiray laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay sugaanta iyo maansada iyo laakiin markaan taariikhaha bartay soomaaliya iyo dhaqanka waxaan arkay in ay qayb weynayba ka tahayba dhaqankeena in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxaa dhahay dadka soomaaliyeed oo waxaan ay tahay wax firaca ayna tahay haybad oo ilaahay ku siistay marka runtii alxamdulilah markaan bartay inay ay tahay wax anaka naga mid ah inaan isku dhiirigeliyo inaan soomaaligana ku samayn karo runtii waxay ahayd wax aniga aan aada u jeclaystay
maxaad xooga saartaa markay timaado inaad wax uriso gabaydo maxaa sahlaadi kaa guur ani waxaan jeclaha isbedelka inaan sameeyo hadday tahay in arimo lagu taageerayo haweenka inay tahay hadday tahay arrimo dhallinyarada lagu taageerayo hadday tahayna wax bilicda oo wadankeena lagu soo bandhigayo inaa kuligooda aan maansada aan ku sameeyo inaan dadka tuso wejiga oo aysa dadkii aysa arkin soomaaliya dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan kusoo kordhay horumar ah runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kaleeto waxay u baahan yihiin garab in marka aan wixii dhibaata oo ay dhankooda inaan kusoo jeediyo dhiirgelin ugu dhiga dhalinyarada inay qayb ka noqdaan isbedelka wadanka laga rabo
isku qaabeynta baraha bulshadaad soo qaaday aadna ka gabayda weliba maxaa kaaga muuqda meeshaas baraha bulshada horta waxaa waaye waxyaabaha oo hadirtaan hadda saa u arkayso brograamkan hoyga maansada ay keed uga dhin rabto dhammaan wixii gabayada oo soomaaliyeed hadday yihiin abwaaniintii hore hadday yihiin abwaaniinta cusub marka baraha bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo waa wax dadka badan intay soomaali maxaa lahay soomaaliyeed ay ku cusub tahayna baraha bulshada marka waxaa waaye technologiga si usii kordhaya waa in laga wacyigeliya dhalinyarta qaabka loo isticmaalaya si qaldan in loo isticmaalin in wanaaga lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo marka waxaad aragtaa jiray oo taabatay oo si gaara waataad uga hadlaysay isku habeynta waxaan arkay arrimo badan laakiin waxaa ugu darnaa gabdhaha ceebta laga faafinayo sawirada laga soo dhigayo dhibaato loogu geysanayo maxaan dhahay waa qofka waa dareemi kartaa qofka ceeb markii laga faafiyo inay meel xun ka taabanayso laakiin qofkii soo dhigaayo ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo marka inaan waxaa rabnaa kasoo ciribtirno waxaas insha allah
maxaa ku tartamaysa adiga aniga waxaan u tartamaa laba qayb midna waa haweenka midna waxaa waaye xaquuqul insaanka labadaba insha allah mid inaan kasoo baxo
taasi waxay ahayd saara cabdixaaji oo u waramaysay wariyaha v oda magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle weli waxaad la socotaan v o a washington wararka ka imanaya somalilan ayaa sheegaya in koob iyo labaatan xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka iyadoo fadhigii golaha wakiilada somalilan ee maanta lagu laalay caymiska gaadiidka warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle fadhiga maanta ee golaha wakiilada somalilan oo gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa mudanayaasha golaha koob iyo labaatan xildhibaan oo ka midi ay u soo gudbiyeen mooshin la xidhiidha hawsha caymiska ee gaadiidka taasoo hore hay-adda caymisku ay u soo saartay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan cabdirashiid cabdilaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyey mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay inuu goluhu ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd kuna taariikhaystaankaas oo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd kuna taariikhaysteen lambar laba in hay-adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shareecada islaamka xeerka hay-adda caymiska qaranku ee xeer iyo xeerarka kale ee dhaqangalka isla markaana khuseeya hawshooda lamba saddex in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyada caymiska ee shikaduhu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxadaha xeerdejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla mooshinkaasi waxaa oggolaaday oo u codeeyey saddex iyo afartan xildhibaan waxaa diiday shan xildhibaan waxaana ka aamusay laba xildhibaan guddoomiyuhuna mucudayn dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa isagu waxa uu uu naqdiyey qararka golaha wakiilada waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golaha waa marka koowaadee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa awoodan iska lahaa qodobka labaad guddiga dhaqaaluhu sidiisuu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedinuu keenayo suggestionuu keenayo uma baahna in mooshin la soo qoro mooshinbaa la soo qoray halkana deetana guddigii iyo awooddii guddigu lahaydna halkaana waa lalaalay maxaa sharci darraadaba ugu weyn sharci darrada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golahu qaraarka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore ee cabashada ay uga yimaadeen shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go'aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go-aankaa maxaa la ydhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waaj iyadoon ansaxayn iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan guddoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boodhkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxayd inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo intaasi kadib waxaanu isku daynay inaannu la xidhiidhno guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan bukhaari hase yeeshee noomay suurto gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
bandhiga v o e barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii galka baadhista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e-da haaruun macruuf
khilaafaadyada waaweyn ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwo soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sannad kasta waxaase bil kasta iyo sannad kasta aan istaagin waa waxyeellada rayidka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarrada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sannad guuradii tobnaad ee qaraxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay deeq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow kun qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxii oktoobar afar iyo tobankeedii labada kun iyo toddobiyo tobanka ka dhacay magaalada muqdisho toddobiyolaaaankii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay labada kun iyo labaatanka maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sarkaal oo ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii ay dil u geysteen waxaa meeshaasi tegay koox dad ah oo dhallinyaro ah oo u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay balse waxaysan ogeyn in baabuur qaraxa ay meesha uga tegeen maleeshiyada dilka geysatay yaasiin yuusuf axmed oo soddon jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa balse sugaya qalinjabinta waxa uu yaqaanay mid ka mida dhallinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey sida ay wax u dhaceen ha inooga warramo toddobiyo labaatankii oktoobar labada kun iyo labaatanka annagoo xilli barqo afar saac meelahaas ku aadan si caadiya isaga joogna xaafadihii oo ciyaalka xaafadda iskala sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waaxyada la dilay marka adiga gabadhaas qaraabada ah jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydkaas soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto caalalamaana ka haynin socodkaan baabuur badan kooxaan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabnahayna way ila socotay istaagii aan meesha istaagna oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsannahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbana aanan anagu noo kala cadaysan aysan noo kala calaamadsanayn baa qarax baa meesha ka dhacay gaari malaha qoladii waxa disha ay meesha kaga tagtay dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sidax kuu soo gaadhay nin aniga waan taagnaa waan sii jeeday dhinaca gaarigu iga jira moogiya dhinaca kaleetaan usii jeeday hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay markaa shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan aan manaha eego meesha shanqadha ka dhacday daqiiqda kadib anaa dhulka allaan is arkay lug baa go-day lugta biixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day caloosha iyadana waxa waye jug weyn baa soo gaadhay oo qaliin baa lagu sameeyey iyada laftirkeeda lugta kale ee midigtaa laftirkeeda meesha itana ka gooday bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhaceen aniga dareenkii uiga tegay iyo miyirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugay anaa lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan kaleeto uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay digfeeraan allo markaasaad soo miyirsatay dareenkaagu suu noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool nin yar walaalkay oo iga yar baan yaa kor taagnaa marka u horreysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku iu imanaya mar waan iga tegay marka markii ugu horreysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo kor taagan baan soo kacay oo iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku idni oo lugtaasi ma maqan tahay marka wuxuu u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkayga ilaalinayo inaan xaalad kaleta sii galiya waxaas ka caabjaqaba wuxuu yidhi dhaawac baad qabtaa aniga laftiga dawa igu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta yaan la baxay oo raaraadiyay marka markaan arkay inay lugtu go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibkay ahaayo ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaa inay wax iska caadiya tahay oo qadarta macnaha rumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay gudi kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daran ay maxaa loodhan jira waxyeel soo gaari kartay waxaas markaas oo kugu daataan arkay wax weyn maan loo qaadan markaan arkay inay lugtu kooday dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maanan maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobayo oo lugtaas bes aan wax ka qabo toddobiyo labaatankii sebteembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baabuur marayay nawaaxiga viya roma ee magaalada muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay axmed jaamac xirsi oo ay dhashay marwe batuule axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya iyo canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe waxay maalintaasi ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska jamhuuriyadda shiinaha waa tan batuule sheekh axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen xafladda ay qabeen jinaha oo ka dhicaysay safaaradda jina ay ku leedahay muqdisho ayaan ka casuunayn marka waxaan go-aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaanku idhaahdaa traditional foodka ay gabdhaha soomaaliyeed sameeyaan ee soomaalidu leedahay marka waxaan u baahanay alamonium inaan maaragta cuntadii ku shubno oo ku daboolno waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah canab iyo waxaan isku daray wiilkeyga waxaan ku yidhi israaca oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaayo waa intaa saans leeyahay anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefon iisoo dhaca taleefonkaan qabtay taleefonka waxa waaye nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne wuxuu igu yidhi mabatuula haa batuula inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicun canab xoolihii guud way dhimatay wiilkaaga wuu dhintay marka waxay iga maqan yihiin shan iyo toban daqiiqo wax ka badan igama maqna inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waan anfariiday waan anfariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaaceen gabdhihii way yaaceen anigu waa meeshaan fadhiyay kursiga alla iigu sheegaan iska fadhiyey inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun xanuunkaa ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragtay dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saakay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo mahaysta idi wadayse kaalay uwad howlaan leenahay nala shaqe oo baari iyo ah oo liga fudud oo war mar kasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnayd geerideeda waayo toddoba caruura gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii carruurta ugu badan yihiin waxaasoo dhan anabna maxaa iyaduna galabsatay
mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay saddexdii bishii disembar labada kun iyo sagaalka qaraxii shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad soddon qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir macallimiin iyo afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii kumeel gaarka ahayd oo qaarkoodna ay macallimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey carruurta soomaalida kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisii ku waayay qaraxaasi doctor maxamed maxamuud bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi muddo dheer iyo soo kabasho kadib doctor maxamed maxamuud bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayey eheladooda asxaabtooda iyo macallimiintoodii waxa weeye xubnuha o dhan baa iga burburay isbitaal baan waxaan jiifay muddo sanad iyo laba bilood ah waxaan maray dhowr iyo toban qalin baan maray oo laygu sameeyey alxamdulilah arrintii waa kasoo qabsaday waan fiicanahay hadda waan shaqeeyaa ahay waan shaqeeyaa jaamacaddii baan kusoo laabtay macallin baan ka ahay hadda waxaa la ii doortay mudiirka jaamacaddaa la ii doortay jaamacad diiwaan jooga ka shaqeeyaa aad baan u fiicannahay sidee baad uga soo kabateen masigadaas runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaas nagu dhacay dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta u ah labdhabar ku ahaa ayaa wax dhintay wax dhaawac noqda runtii cabsi badan baa jirtay laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaas iyaga ayaa u istaagay dhexda u xirtay kasoo shaqeeyey jaamacaddiina aad usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan waxay laba geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro laakiin alxamdulilah ilaahay iraadiis bay ku ahaatay inay jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqayso oo laga soo kabto wixiinay sameeyaan haddana waxaa kasoo baxa dad badan oo aqoon-yahano soomaaliya ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkan u shaqeeya qaarna dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarashada kasoo laabtay jaamacadda macalimiinka iyo qaar badan adduunka u shaqa tegay inta waa iskugu jiraan markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday fasalkii aad ku soo laabatay ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aada la hadashay wax u dhigtay maxaad wejiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shaksiyan dareentay markii ardaydii aada hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan bal taas iga sheekeen ardadii markii ani aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musiibadii kudhexdoo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen laakiin farxad bay u ahayd inaan anigu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiro oo qabto oo wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen waynay ii duceeyeen ayagoo laha mataqaa ilaah baa kaasoo badbaadiyey dambidhaaf allah kaagale dhib kusoo gaaray runtii ayagu qof kasta mataqaanaa murugu dareemay laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada kaxda yaasiin yuusuf axmed waxa uu dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisii cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qoysas biyola'aan ka cabanaya xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga cusub ee dhowaan galay xeryaha qaxootigae dhadhaab ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah iyadoo qaxootigani wax taageera aysan ka helin hay-adaha ka howlgala xeryahaasi ciyaarihii iyo kaalmihii heesa ayaan barnaamijkana ka marnayn ku horeyna in ka badan saddex boqol iyo konton qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda muqdisho ayaa wakhtigan sheegaya inay noloshooda haraysay biyola'aan baahsan waxayna carabka ku dhufteen inaysan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiritaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada muqdisho ka jooga laba kun oo shilinka soomaaliga ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste in ka badan saddex boqol iyo konton qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda muqdisho ayaa wakhtigan sheegaya inay noloshoodu haraysay biyola'aan baahsan waxaanay carabka ku dhufteen inayan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiirgaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha duleedka muqdisho ka jooga laba kun oo shilinka soomaaliga ah qoysaskan oo siyaabo kala duwan uga soo qaxay qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa sidoo kale ka cabanaya cunno yari waxaanay codsanayaan in gargaar lala soo gaaro waa tan sacdiye xuseen oo abaar jirta awgeed uga soo hayaantay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mishaana baahayaan ugu soo barakacisay beerooyinka lahaana biyo waa u waane daanjara isku cunaayo magaalada isku soo galnay uni ninkeediba waa un haysana male isun godgodaa ku shaqeynaa godkiis haddii ku shaqeeya wax mahalaay an dhardhagoo ku shaqeeyaa maalin waa halaa maalin waa waaha waa tahay waxaad iiga warbixisaa bal caruurtaada aad wadata meeqa waa adig ninkaaga iyo yaa meeqa caruuraa wadataa toban caruuraa wataa caruurta waa halaa dhardhaqo u bahaa kudhaa hadee la soo waaye aabbihiisa godgod u bahaay halgood haddee soo qoda hal doolar i barwaay dabkan ka shidaynaa haddee liwaan masaa dadkan dhexgalaynaa waxaana masiyaa oo wax karsan ah
dhinaca waxaa iiga warantaa bal hoyga gurigiina ka warrama suu eegya guriga buush waay unuguna ma dhisnin dadaa noo dhisi unuu barkacaan ka imaanay haddana waaba nagu dumooyaa bacna ma haasano roobkaanna tirkiis bacayaal masluun oo nasoo sii oo eelish nagu soo siiya aan ku casheernay oo dhinaceedba roobka bacaa da'ay aan ku casheernay waa tahay aa musqul la-aan waa ku jirtaa laba musqul aan ku gelaynaa antaa kas qoys aa beeraleyan ka aheene ee biyaa la soo waayay beeraha maxaa awel idinkaga soo go'i jiray markii hore intaadna halka dhiman cambe iyo cambe iyaan ku guri jirnay iyo baandhees iyo liin dhanaan aan ku guri jirnay haa biila-aan aan ku soo aroornay baa haddaro aan ku soo cararnay beeraha haddee wax uu gooyin meesha maxaa ka samaynaysaa magaaladaas ku soo galnay awal sidee u ganacsan jirteen wixii beeraha ku yaala aan gado jirnay aan guri ka yeelshi jirnay beerahaas ka kala jirnay haddana hadda maxaan qabaynaa wax intaas ku soo galnay baahaa soo cararnay ee dhardhabo aan ku shaqaynaynaa ninkana godgoda ku shaqeeya maalin waa soo halaa maalin waa soo hayaa caruurtiina waxbarasho ma gaartay caruurta waxbarasho waa gaartay waxaan waxbarasho ku geeyna ma jirto waxbarasho aada ugu baahannahay inoo nagu tarbiyaan digsi quraan ma dhigtaan maya wax ma dhigtaanba beesinta keenan unaa qadoweynaba ilmaanta lacag u keenan nanka macalinka lacagaad rabaay
waa tahay marka hadda xaaladiina guud waa mid caynkee ah maxaa idinkugu daran dhinaca nolosha dhinaca nolosha waa nagu daran biila-aanana hayso masquul daraana hayso bacma haysan guri waa nagu soo dumooya unooba waxaa waay roobaa nagu da-oo dhahan aan waa ilmaha waa hugsanayna male unaab qarqarooynaab
dowladdii maxaa ka codsanaysaa dowlad aan ku codsanay ina degdeg musqul iyona biyo iyo bacyaal nagu keena iyo wax igoona soo jeclaan raashinga ugu dambayntii faadumo sheekh waxa ay ka mid tahay haweenka barakacayaasha ee kol hore ka soo qaxay deegaanka jilimarka ee gobolka shabeellaha hoose waxaanay ka waramaysaa duruufaha adag ee hareeyey nolosha qoyskeeda jilimarka maxaa kaa keena dhibaato qaaja baahan baahan hays waata halkaana imaateen halkan maxaa ku qabtaan halkan waxma ku qabno biila-aan in baahan biila-aan masqulyaal wax dhama haysano
waata raashin meeshiin maya maya raashin ma haysano ilmahana hal waqti wax loo kariyaa ishaa halka waqti ishaa halka mar loo kariyaa ilmahan wax ma haysto anakana wax ma haysano guryaha aan ku jirana dadaa iska leh dibarka bax layidhaahana meel aadin male waa tahay waxaa iga warantaa noloshiina maxaa ku maaraysaan sidee ku nooshiin maxaa ka shaqaysaan
unugsii kuhalna kucunaa qorna marka marka qorna saguraa qoryaha gadaa ilmaha qoryaha qoryaha miskiilo bariis waxeelaha lagu soo gadaa aabahana ilmaha aabahoodana amwaalaa guriyad fadhiyaa anaka nsii wax ku helna kusii aa ku hel waa tahay waa meeqa ilmaha tiradoodu shan ilmo waaye
maxaa marka adiga u qabataa shanta ana wixii hela siiyaa qorina usoo gadaa ilmaha dabka waa ushadaa waa tahay ugu dambayntii maxaa codsanaysaa
anaka masquul ma haysano hunguri hunguri la-aan raashin ma haysano biyaha oo nolosha aadanaha muhiim u ah ayay dhibaato xooggan ka maraan helidooda barakacayaasha ku tabaalaysan duleedka muqdisho ilaa iyo iminkana ma jirto cid isu taagtay wax ka qabashada arrintaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesan oo uu ku luqeeya allah u naxariista maxamed salaybaan tubaac
isku hadshee inta aan guntadii wlaro isku hadshee intaan guntadii bularoon halkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde angeelayanay gargaarimayside budurkaan habeenkii dhaxantay guura awada ku dhuume dhibta angeelayanay gargaarimayside budurkaan habeenkii dhaxantay guura aada guduume naftan guyyo jilaal byagaadhi waydey waguula noorka sida geel horweyne naftan guniyo jiilaad byagaadhiyoyde waguula noorka sida geel horweyne linnaismataago walimaan biyoobine waloo garaaba rugaabinaaye agallimaadaego gelinnaismataago walimaan biyoobine walo garaba rugabinaye agallimadaego inkastuu ningiisii ragugeedaadeegyaay haddan garabkan lala qaban guryoodimaaye inkastuu ningiisii ragugeedaadeegyaay haddan geestan lala qaban guryoodimaaye gamammadhan ilaabaa guudkood felsaareen sida gelii abaareen awlgoon midnaaqaan aawada gudume gamammadhan ilaabaa guudkood felsaareen dglabaareed awlgonnidaqan awada gudume gufacaale ruubu buuxiyo dabayla halkau igiyaba gacankii qaade taago walimaan biyoobine waloo garaaba ruggaabinaaye agallimadaego gelinnaismataago walimaan
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga cusub ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah iyadoo qaxootigani ay wax taageero ah ka helin hay-adaha ka howlgala xeryahaasi qaxootigan oo badankiis ka soo barakacay abaaro ka jira gobolka gedo iyo weliba gobolada jubbooyinka ee soomaaliya ayaa ah kuwa u baahan caawimaad degdeg ah wariyaha v o a cabdisalaam salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab qaxooti cusub oo ka yimid qayba ka mid ah gobolada gada iyo jubbooyinka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay soo gaareen xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo yimid xilli dowladda kenya ay joojisay in la qaabilo qaxootiga cusub ee kasoo gudba xadkay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya qaxootigan oo aan qaabilaad ka helin xafiiska qaramada midoobey ee u n h c r ayaa ku dhibaataysan gudaha xeryaha kuwaas oo aan haysan hooy cunno daawo iyo daryeel kalaba gabi kuusow maxamed waa toddobaatan jir ka wawalsan nolosha caruur ee ayeeyey u tahay oo dhowaan laga keenay degmada saragle ee gobolka jubbada dhexe kaarla-aan oo dhibaatay ilmahaas ahoo shanaale baa ii imaaday anoo waayeel tabartayda sidan dhe oo dhibaato adduunka waxaan ka qaba maanta kareed intay wadata xaabo ay doonad wax lagu goda iyo wax lucunana li waayey wakaas waxaan rabaa inaa kaarla isiiyo boonil ahaata kaar ahaata waxa ku noolaado aniga iyadaba iskula noolaan horta intaasaan codsan hayaa waayahay adigoo waayeel ah ayay gabadhaada oo shan caruur wadato marti kuu tahay yaa marti ii tahay bal ka waran haata aan haysan marka maxaad quudataan maadaama garaamkii ilaahayna siiyo saddexle lagu qaado saddexlena raashinba laguma qaado halaha saliidda waay anigana kii ii weynaay buu iiga jiranayo dhibaato inta ma dhaafi karta hadda waa igu kor ooyhayaan sidii ilaahay waa igu kor ooyhayaan waxaan maanta dab ku saaraan la'ah haddee dhibaatadaasaan qabaa kaar inay liii siiyo oo guri liii siiyo oo liii noolayaan rabaa oo anna kula noolaado labaadinjirka i hor joogo waa ayada bacdi dhibkaasaan ma ayaa i hayaa waa sida toddoba bilood way joogtaa haa soomaaliya lagu soo furayo ka imaatay ilmahan waa markaan hadda soo baxay cunugaa dhabarkayga ka soo dhigay ilmaha waaba nunuughayaanba haddee dhibaato meeshaas ma dhaafi karta xalay siiwaag u bari maanta siiwaag u bari dab looma saarin haddee dhibkaasaa i hay garabkaasaan u baahan kaarkaasaan u baahan kaarka in la ii furo wax walba wax walba ka daran ka daran waa in kaarka la ii furo ayada markii hore lasoo degay halto yaa iyada keligeeda ay gashay iska markiiba haddana ay guurto ilmaha kale weligooda kaarma ay gelin inay kaarkaas la ii furaan u baahan inay wax cunaa wax aan cunan waan ulaa ah qaxootigan cusub ee soo gaaray kaamka dhadhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah maadaama ay yihiin kuwo aan taageero ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha iyadoo caqabadda ugu weyn ay tahay in qaxootigan ay yihiin kuwo aan u diiwaan gashnayn hay-adda u n z r oo maamusha taageerada la siiyo qaxootiga mangelidoonka ah ee soo gaara gudaha xeryaha shariifi cusmaan waa hooyo soomaaliyeed oo lix bil ka hor soo gaartay xeryaha dhadhaab waxay v o edu uga warantay xilligan xaaladda ay ku nooshahay lix biloodaan jooga oon baahana baa nahay shan cilmoodaan haysta waxaan haysta mala waa gartay waxaad ka warbixisaa marka halkee aad ka soo qaxday soomaaliya soomaali saraglaan ka soo qaxay ilmaha xanuunkooda waxa aan ku daawaya mala waxa aan siiya mala waa tahay marka qaabkee baad marka u nooshihiin oo xaalkiina uu yahay maadaama aad tihiin dad aan heli karin garaamaadka yo ana ziyaara bixiso garaamad ma helayna muslum baan ku dhex noolna ayadaba ma haysata anina maba haysata waxaan codsanaya guri baan raba xunguri baan raba kaar baan raba waxa oo qaxootiga a haysto oon inaan halaan rabo qolna mooga guri malah musqul malah bacayu an oo aan ilmaha u taagta dhan malah waa tahay maxaad ka codsanaysaa marka u n ziyaar waxaan ka codsanaan guri ka halo masquul ka halo bacad hadaad liisii ka halo teendha hadaad liisii ka halo wixii oo ilaahay iiga soo qaad inaan ilaahay oo ani oo li caawiyo oon tol halo omo caawis baan rabaa qaxootigan oo ku kala daatan saddexda xero oo ka kooban yahay kaamka dhadhaab ayaa ah kuwo marti u noqday qaxooti markii hore la daalaa dhacay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga tobankii sana ee lasoo dhaafay caafimaadku wuxuu qeyb ka yahay adeegyada aas-aasiga ah ee qaxootigan cusub sida gaarka ay ugu baahan yihiin ayagoo sheegay inay ku adag tahay inay helaan goobo ay ku daweeyaan caruurtooda isbitaal la-aan baa nahay isbitaal mahaysano ilmaha farmashigaan ka daaweyna farmashihiina qaali weye lacagtiis looma geli kara haataa daawo oo noo qoreen oo farmashiga laga waayaa jirta midda kale caafimaadka anaga wuu xun yahay daawo la-aanta iyo isbitaal la-aanta iyo la-aanta habeenkii marka foolato isku dawareega dhibkaasana hayso ugu dambayntiina qaxootiga aan soo gaaray xeryaha dhadhaab sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay yihiin kuwo aan helin taageerada hay-adaha gargaarka waxayna dhowr jeer warbaahinta u sheegeen inay u baahan yihiin in la soo gaaro gurmud degdeg ah dhinaca kale hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ayaa hadiyo jeer waxay dalbadaan in qaxootigan si gaara ay u caawiyaan hay-adaha samafalka biyaha qaxootiga ay la cabaan waxaan ka ahayn oo haystaan male hooy ma haystaan cunto ma haystaan way baaba'san yihiin ilmihii maxaan ku dhahaa baahi bay ooga dhammaanahayaan aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin dhibaato fara badan bay wadankii wadankii waxay way ka soo barakaceen wadankoodii abaara ka dhacay beerihii maxaan ku dhahaa ayax baa ka yaa ka laystay wax ilaahay abuurto ay hayaan male baahi dhibaato haddii halkii ay ku muteen waxay isdhaheen bal xeryaha qaxootiga wax laga helaaye bal ku hirta meeshiina baahi unbay ugu imaadeen aad bay u rafaadsan yihiin dadkaas waxay u baahan yihiin dhar ninkii u heli kara xabad baca ninkii u heli kara guri inuu masaakiin baa ku jirta fara badan agoon baa ku jirta aabba aan wadanin curyaan baa ku jira arxan aan haysanin dadkaas gurma deg degay u baahan yihiin wax la qaado oo maanta aysan u baahnayn waa waxaan jirin ha loo soo gurmado dadka dadka muslimiinta iyo muxsiniinta wax la baxaysa ilaahay uu waxsiiyey dadkaas il gaara ha loo yeesho haddii awal layska dhaga adkaynayo meeshan dhibaato fara badan baa taalla ilaahay dartii dadkaa ha loogu soo gurmado dadkaa waxaan rabaa in loo soo gurmado gurmad deg degay u baahan yihiin way baaba'san yihiin aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin haddii baahida ay badatana cuduraaba dilaaci oo dadku way dhammaanahayaan dadka in loo soo gurmadaan aad iyo aad u codsanayaan cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab mahadsanid salas markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale aan ku bilaabay kooxda barcelona ayaa si dirqi ah barbardhac xalay ula gashay kooxda granada ciyaar ka tirsaneed horyaalka sbain waxaana daqiiqadii sagaashanaad goolka badbaadada ah u dhaliyey ronaldo arua de silva kooxda granada waxaa daqiiqadii labaad ee bilowga ciyaarta goolka u seexay dominikas duterte iyadoo barcelona ay ku jirto halgan ay uga badbaadayso guuldarro ku qabsata garoonkeeda new cam ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta tababaraha kooxda barcelona ronald cumin ayaa kulankan u soo xushay ciyaartooy da-yar ah iyadoo sergi buscatis jira uu ahaa ciyaaryahankan keliya ee jiray soddon sano halka filipo cotinia uu u ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay barcelona tan iyo sagaaliyo tobankii disembar labada kun iyo labaatanka natiijadan ayaa barcelona uga dhigan inay ku jirto kaalinta toddobaad ee la liiga iyadoo leh siddeed dhibcood halka granadana ay weli ku jirto kaalinta toddobiyo tobnaad iyadoo leh saddex dhibcood ronald cumen ayaa sheegay in kooxda ay la ciyaareen ee granada ay dhammaan ciyaartooydoodu ay galeen difaac isagoo dhinaca kalena qiray in ciyaartooyda uu xilli ciyaareedkan haysta aan loo barbardhigi karin ciyaartooydii barcelona ee sannadihii hore natiijadan lama filanka ayaa sidoo kale soo celinaysa hadalhayntii la xiriirtay mustaqbalka tababara cumin dhinaca horyaalka wadanka talyaanigana hal kulan oo ka tirsan ayaa isna la ciyaaray waxaana kooxda naaboli ay afar iyo eber ku garaacday kooxda yudinese guushan ayaa ka dhigaysa in horyaalka seeri aada ay ku hogaamisa laba dhibcood oo nadiifa iyadoo leh toban iyo laba dhibcood kooxaha inter iyo a c milan ayaa kusoo xiga oo leh min toban dhibcood halka kooxda jose morinio ee romana ay leedahay sagaal dhibcood wararka ka imaanaya garoonka old trafford waxay sheegeen in kooxda manchester united ay diyaargarow weyn ugu jirta sidii ay ula soo saxiixan lahayd weeraryahanka kooxda brusia dortman iyo xulka qaranka waddanka norway erlin haland jariidada daily express ayaa qortay in manchester united ay fasaxi doonto ugu yaraan toddoba ciyaaryahan si ay baac kasta uga hesho haland waxaana ciyaaryahanadaas ay dhici kartaa inay ka mid noqdaan cafanie matij lingard iyo antonio marshall halan ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida marka la gaaro xilli ciyaareedka soo socda waxaana wararku intaasi ku darayaan in manchester united ilaa iyo boqol iyo siddeetan milyan ay wadi doonto heshiiska ciyaaryahankan ay ku raadinayso gudoomiyaha kooxda brusia dortman haas yorgam ayaa majalada sports one u sheegay in halan uu dhammaystiran doono xilli ciyaareedkan bilowga ah wargeyska the independent ayaa dhinaca kala qoray in manchester united ay sidoo kale xiiseynaysa khadka dhexe ee kooxda brusia dortman jude bellingham kooxda real madrid ayaa iyana il gaara ku eegaysa mustaqbalka halan hase yeeshee maadaama ay dhici karto inay si bilaasha ku hesho keliyaan imbebe waxaa beecan ama loolankan ay manchester united ku guulaysan doontaa sida la saadaaliyey xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
weliba aad buu u mahadsan yahay markana dhegaystayaal inagoo gebagabadii idaacadda kusii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa heestan ay ku wada luqeeyaan cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan ayuu guud ahaan idaacadii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. U.S. President Joe Biden.